maxkamadda sare dowladda waa maxkamadda dhexe ee dowladda maraykanka ee gobolka minnesota ayaa maalintii labaad xukun ku riday wiila dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan kooxda isis xamse axmed oo kob iyo labaatan jir ah cadnaan faarax oo sagaal iyo toban jir ah iyo hanad muuse oo kob iyo labaatan jir ah ayaa maxkamaddu ay shalay ku riday xukunno u dhexeeya toban ilaa iyo shan iyo toban sano waryaheenna maxamuud masacade oo maxkamadda joogay ayaa warbixinta noo haya maxkamadda oo subaxnimadii hore ee shalay bilaabatay ayaa waxaa garsooraha maxkamadda michael davis la hor keenay xamse axmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda oromada xamse iyo labada kale ee wiil ayaa waxaa dacwadoogayaasha dowladdu ay dalbadeen in lagu xukumo shan iyo toban sano oo xariga xamse oo ka jawaabayay su-aalaha garsooraha ayaa waxa uu sheegay inuu ka mahadnaqayo in saraakiisha amnigu ay ka soo dejiyeen isagoo diyaaradu saaran waddanka siiriya oo sida uu yidhi haddii aan la soo xirin ay suuragal ahaan lahayd inuu halkaasi ku dhinto intii socotay maxkamadayntu ayaa waxaa gudaha maxkamadda laga shiday fiideo muujinaya dagalyahaniinta isis oo xasuuqaya dhallinyaro shiica ah qaarna inta madaxa ka toogta webi ku guraya muuqaaladaas ayaa ahaa kuwo si joogtaha u daawan jiray xamse axmed sida uu qirtay waxayna qayb ka ahaayeen muuqaalo dhowra oo kooxda isil ay ugu tala gashay inay ku soo jiidato dhallinyarada xamse axmed oo intii aan la soo xirin caan ku ahaa adeegsiga barta fariimaha bulshada ee twitterka loo yaqaan kuna soo bandhigi jiray xagjirnimadiisa ayaa waxa uu sheegay inuu hayo jidkii isbeddelka noloshiisa uu ku tilmaamay inuu yahay mid wakhti qaadanaya waxa uuna ka codsaday garsooraha in laga dhimo ciqaabta xabsi ee uu mudanayo dodder kadib ayaa garsoore michael davis waxa uu xamse axmed ku xukumay shan iyo toban sano oo xariga aabbaha xamse naaji ibraahim oo ka murugoonaya go'aanka maxkamadda hadalkuna uu ku adag yahay ayaa iga warramay sida uu arko xarigga lagu xukumay wiilkiisa horta inuu meeshii laga soo celiyo wiilkaygii hadduu halkaa tagi laatanta kun wax ka hunbaa ku dheelaa moogtahay uuna uu dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda siira waa la wada ogyahay marka in la soo celiyo taasi waan u mahadliqayaa dowladda gobarmentiga laakiinse waa unugaygu waa wiil yar oo oo sagaaliyo toban marka la qabtay khalad uu galay marka waxaan anigu ka rajaynaya ina jaanis ay siiyaan wiilasha marka wixii ay ka noqdaan markay qirtaan wii ay samey khaladka ay galeen markay qirtaan waa habboon in hoogaha jaanis la siiyo naaji ibraahim ayaa sheegay inuu leeyahay eedda xarigga wiilkiisa sidan ayuuna u macneeyey khaladku annagu aan samayna waalidiinta aniga dad kalena u digaya shaqahaas aanu daba ordayno oo marmar aniga laftayga seven days a week baan shaqeeyaa wakhtiga faamiliga ma siino waxay iyagu ay samaynayaan guriga ma ogno ma daba soconno marka taasaa marka olen aniga naftayda waxaan anigu yani khaladka anigu haggaygana qaatay wiilkayga wakhtiga siin waayey oo shaqo un daba ordayo taasina waa khalad wiilka aruurta ilmaha waalidiinta inay ogaadaan waxay iyagu ku jiraan waxay daba socdaan marka khaas ahaan ruum markay galaan qolka markay galaan kaligoodii markay joogsadaan waxay samaynayaan halla ogaado hanad muuse oo ahaa wiilkii labaad ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu xukumay toban sano oo xariga iyo labaatan sano oo dusha lagala socon doono xaaladiisa hanada muuse oo garsoore michael davis uga jawaabayay su-aal ahayd inuu argagixiso yahay in kale ayaa yidhi haa argagixiso waan ahay hanad muuse ayaa hooyadii u fadhisay kuraasta dambe ee maxkamadda isagoo ka raaligelinaya waxa uu falay ku yidhi hooyo waan ku jeclahay qalad ayaanan kaa galay waalidka hanad muuse oo bannaanka maxkamaddan kula kulmay ayaa ka cudur daartay inay la wadaagaan dareenkooda iyo aragtida ku aadan go'aanka maxkamadda waxaana ku hareeraysnaa ehelkooda dadka ii muuqanayay ayaa badankoodu ay ahaayeen kuwa ilmaynaya oo haddana isu laabqaboojinaya qofkii ugu dambeeyey maxkamaddii shalay go'aan ka gaarto oo ahaa cadnaan faarax oo hore u qirtay dembiyada lagu soo ogay ayaa waxa uu aad uga sheekeeyey waxa ku keenay inuu qaato aragtida argagixisada isagoo xusay inuu ahaa wiil yar oo ku soo koray guri ku adag diinta iyo dhaqan soomaaliga iyo bay o aan soomaali ahayn waxa uu yidhi isku dhaca dhaqamada iyo fikirka isis dhexdooda ayaan ku lumay cadnaan ayaa xusay inay jiraan wakhtigan dhallinyaro kale oo qaba dhibkaas la mida cadnaan ayaa u mahadnaqay saraakiishii soo xirtay oo uu sheegay in iyaga la'aantood aanu maanta halkan joogeen waxa uuna ka codsaday garsooraha inuu u naxariis falo hooyada cadnaan ayaan faarax oo la hadlaysay garsooraha ayaa waxay ka codsatay inuu wixii awooddiisa ugu naxariisto wiilkeeda waxayna xustay inay ku qanci doonto go'aan kasta uu qaato cadnaan faarax ayaa lagu xukumay toban sano oo xariga iyo labaatan sano oo dusha lagala socon doono xaaladdiisa ayaan faarax ayaa v o a u sheegtay inay ku qanacday go'aanka lagu riday wiilkeeda
walaalow horta ilaahay caalmuqayb waaye wax kasta oo la bixinaayana ilaahay xoog u geysta dhinaca ilaah ayay ka timaadaa jan david markuu uu ilmahan xukumaayo wax uu asaga samaynaayo maan waa wuxuu ilaahay dhinaciisa ka imaanaayo hadduu shan iyo toban maanta siin lahaa iyo hadduu toban siin lahaaba ani agteeda waxay iskaga kay tahay isku mid marka alxamdulilah ilaahay mahadha ka gaarto toban sano ayuu siiyey tobanka sano aniga dhinacayga sayrkayga cunugayga xitaa habbi ayuu ku yahay tirada dhallinyarada ee maxkamaddu xukuntay ilaa iyo hadda ayaa ah lix waxaana maanta mar kale dib u furmi doona maxkamadaynta saddex wiil oo kale kuwaasi oo kale ah guuleed cumar oo kob iyo labaatan jira cabdiraxmaan daa'uud iyo maxamed faarax oo labaatan iyo laba jira waxaana xukunka dhallinyaradani uu soo afmeeri doonaa kiiskii ugu weynaa ee la xidhiira isis oo maxkamad ku taala dalka maraykanka la hor keeno maxamuud mascade v o a minnesota
haddaba sidee bulshada reer minnesota ee soomaalida ah ay u arkaan xukunada ay maxkamaddu ku ridda dhallinyaradan maxayse mustaqbalka ka baran kartaa bulshadu warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya maxamed cabdi sandheere tirada guud ee dhallinyarada soomaalida ee qodobkan loo haystay oo sagaal ahaa ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa la xukumay lix ka mid a lixdani waxay dhammaantood ahaayeen kuwii horey u qirtay inay dembigan galeen saddexda soo hadhay oo aan iyagu horey dembigan u qiran ayaa maanta xukunkoodu dhacayaa haddaba xukuumadii ilaa iyo hadda dhacay sidee ayaa bulshada soomaalidu ay u aragtay waa kan jibriil afyere oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida runtii ama horta wixii imaan doono ilaah baa og laakiin lixdii hadda la xukumay xukun runtii wuxuu ahaa ka yar intii ay dowladda waxaan filaynay xabsi daa-in iyo afartan sano konton sano runtii looyariintoodiina markii ay soo baxeen oo dadka ay la hadleen runtii waxay dhaheen xukun ka badan baan filanayna wuxuu ahaa xukun feer ah oo muxuu aha runtii macquul ah ta taana waxaa kasii weyn runtii kasii weyn waalidkii dhalay carruurtan qaarkood oo soo baxay oo dareenkoodu maanta muujiyey in tobankaas sano lagu xukumay carruurta maanta kuwii la xukumay ay qaateen ayna ogolaadeen markii dacwadahani bilaabmeen waxaa jira bulshada soomaalida qaarkeed gaar ahaan waalidiinta carruurta la xidhxidhay dhalay oo shaki ka muujinaya hannaanka cadaaladda ee dhallinyarada inay hortageen haddaba marka la eego xukuumadii dhacay shalay iyo daraad sidee ayay bulshadu u aragtay horta carruurta tan runtii joogidda ay joogaan iyo maxkamaddan lasoo saaray iyo inayba nool yihiin oo aysan bixin oo aan lagu dilin dhul kale taas naftarkeedu waa wax amar ilaahay oo ilaahay aanu mahad celinayno tan ah in shaki uu jiro sharciyada dowladda maraykanka annagu waxaan nahay community runtii muslin ah soomaali ah afrikaana weli kaaga dararna hadda runtii shaki ka weyn baaba soo baxay shakiyadii kaloo muxuu ahaa arrintan doorashadii donald trumpna runtii dadka walwal kale iyo walaac bay kusii abuurtay laakiin anugu waxaan jecelahay dadku inay runtii niyaddooda aysan jebin oo ay aaminaan in shuruucda maraykanka dastuur uu jiro qawaaniin ay jirto qofkii dhib uu lasoo kulmana runtii muxuu ahaa uu looyer qabsan karo laakiin mar walba sharci daro ama qof la liido ama qof muxuu ahaa sharciga uu ku xadgudbo maraykanka dad kalaa nala qaba dadka madoobaa nala qaba dadka isbaanishkaa nala qaba dad qaar cadaan laakiin anigu kajaaliyad ahaan arrintan hadda socota wiigga kan wayna taabatay waxaana filayaa dadku inay shakiga iska saari doonaan dalkan waan deganaan doonaa dalna ku deganaan kari maysid adoo shaki badan qaba ku deganaan kari maysid laakiin dadku inay mu ilaahay talada saartaan una cadeecsamaan sharciyada dalkan yaalla oo maraykanka ah xukuumada maanta la ridaya ayaa dad badani qabaan inay ka adkaan doonaan kuwii labadii maalmood ee lasoo dhaafay maadaama saddexda dhallinyaro ee maxkamadda hortegaya ay yihiin kuwii aanan iyagu dembiga qiran si guud ilaa markii maxkamadayntani ay bilaabatay dhowr sano ka hor bulshadu aad bay indhaha ugu furtay dadka carruurtooda u gacan haadinaya garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan gobolka minnesota ayaan weydiiyey in casharkii laga bartay khibraddani uu keeni karo inay yaraato dhibtii dhallinyarada soomaalidu ay ku dhici jirtay maxamedow way iska dhib badan tahay in lasii saadaaliyo waxaan hadda joogin laakiin feejignaan badan ayaa jirta markii hore intii waddanka lagu cusbaa ama sanadihii hore oo kale nabadgelyo ballaaran baa iska jirtay shakiga wuu iska yaraa dhalinyarada waxaa waalidku ogolaan jireen macnaha inay ay si xor isaga joogaan meelaha oo macnaha ay masaajidaha iyo suuqa iska joogaan iyagoo saaxiibadood la socda laakiin laga soo bilaabo labada kun iyo toddobadii ilaa iyo waqtigan xaadirka ah waxaad wadaa in ay soo badanayeen dhalinyarada soomaaliyeed ee meel aan laga filaynin ama meelaha halista ah ku dhacayay kolay noqoto inay wadankii ku laabtaan ay ku biiraan al-shabaab iyo gurubka noocaas oo kale ah iyo kuwan hadda cusub oo iyagana lasoo qabtay iyagoo raba inay ku biiraan ururo wadamo kale ka dagaalamaya marka waalidkii iyo bulshadii dhan waxaa kusoo biiray feejignaan zaa'id ah garyaqaan amiin haaruun ayaa sheegay in bulshadu ay durbaba tallaabooyin qaaday masaajidadii waxaad arkaysaa maamulkii masaajidada oo aada u adkeynaya macnaha in aan laisugu lagu qaban karin kulan ama cashiro aan ogeyn maamulka masaajidka maaragtay in waalidku ay soo raacayaan ilmahooda markii ay sabtidii axadda dugsiga qur-aanka geynayaan ama galabkii ay masaajida tegayaan inay ilmahooda la soconayaan inta casharka ay ilmuhu qaadanayaanna ay ag fadhinayaan marka waxoogaa waxaad moodaa feejignaan zaa'id ayaa jirta waxaana rajaynaynaa inaysa soo noqonin laakiin way iska adagtahay hadda in la saadaaliyo waxa hadda ka dambeeya waayo waxa weya dhalinyarada hadda joogta waa dhalinyaro macnaha wadanka ku dhalatay ama iyagoo aada u yaryar yimid waalidkii iyagii isfahan la-aan baa waxoogaa ka jirta meelaha qaarkood waayo dhalinyaradin waa dhalinyaro maraykan ah oo luuqadii macnaha waalidkii ka badiya oo technologigii iyo isticmaalkii combyuutarada iyo telefoonada iyo macnaha ipadska ka badiya waalidkii dhalay oo aysan mararka qaarkood waalidku ogaan karin waxa ay gacanta kula jiraan laakiin waxaan rajaynaa insha allah inay noqoto wixii ugu dambeeyey oo communitygan soo wajaha insha allah maxkamadda maanta ayaa la filayaa inay soo afjarto dacwad muddo soo socotay oo ay ku lug lahaayeen dhallinyaro soomaaliya kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka isis ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo suuriya maxamed cabdi sandheer ayaa warbixintaasi noo diyaariyey